barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa maalin khamiisa saddex iyo tobanka bisha disembar sanadka laba kun sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah qaar ka mid ah ardayda boosaaso oo deeq waxbarasho ka helay jaamacado ku yaala dalka turkiga fursad baa hesheen dal muslimaba baa ka hesheen ummad muslima baa ka hesheen jaamacad muslima baa ka hesheen nasiib baa leedihiin nasiibka aad leedihiin waxaa la rabaa inaad ka faa'iidaysataan dadkana inaa u faa'idaystaan waalidkiina aa u faa'idaystaan
waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan sababtay dhallinyarada baraha bulshada adeegsada qaarkood u adeegsadaan magacyo aan ahayn kuwooda rasmiga ah heesaha aan idiin hayno waxaa ka mid a
tahay cayaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka hores waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in madaxweynaha dalka eritreya siyaas afwaraqi uu maanta gaaray magaalada muqdisho waxaana garoonka magaalada muqdisho kusoo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dhinaca kalena wararka ka imaanaya magaalada baydhabo ayaa sheegaya in la xiray mukhtaar robo abuumansuur oo ka mid ahaa musharaxiinta madaxweynaha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaa haatan khadka taleefonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jira wariyaha v o a cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdulqaadir bal wararka u dambeeyey iyo imaatanka madaxweynaha dalka eritrea siyaas afawarq
aasha waa mahadsan tahay madaxweynaha wadanka eritrea sayaa fawaki ayaa soo gaaray muqdisho waxa uuna ku joogi doonaa booqasho rasmi ah oo muddo laba cisho qaadan doonta wuxuuna kulamo la qaadan doonaa madaxda soomaaliya garoonka muqdisho waxaa kusoo dhaweeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo kadibna waxaa loo soo gelbiyey xarunta madaxtooyada soomaaliya halkaasoo kulamo goonigooni ah hadda uu kula leeyahay madaxda dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxayna ka wada hadli doonaan arrimaha la xiriira labada dowladood xilligan ku xayndhaaban agaasimaha agaasimaha madaxtooyada soomaaliya warfaafinta u qaabilsan cabdinuur maxamed axmed oo la hadlay v o e da wuxuu u sheegay in labada dowladood ay ka wada hadlayaan xoojinta ganacsiga xiriirka labada dowladood oo muddo wanaagsanaa balse burburkii iyo dagaalada sokeeye ay ku kala lumeen xoojinta isku furka ganacsiyo labada dhinac dhexmara iyo ka shaqeynta amniga in ay ka wada hadli doonaan labada madaxweyne socdaalkana uu daba joogo safar madaxweynaha soomaaliya ee bishii agost uu ku tegay ee wadanka eritrea caasimadeeda asmara taas oo ah mid kamid a waxyaabihii ugu waaweynaa laga wada hadlay safarkana uu taa jawaab u yahay caasha
dhinaca kale waxaana soo gaaraya warar sheegaya in magaalada baydhabo maanta lagu xiray mukhtaar row abumansuur iyana maxaa nooga biirin kartaa
mukhtaar robo cali abumansuur oo kamida musharaxiinta u taagan qalka madaxtinimada koonfur galbeed maanta barqadii ayaa musharaxiinta looga yeera xarunta madaxtooyada si loola socodsiiyo jadwalka doorashada sagaal iyo tobanka bishan inay ka dhacda lagu wada magaalada mukhtaar robo oo watay ciidamadiisa waxaa looga reebay albaabka hore waxaa lagu wargeliyey in amnigiisa ay sugayaan ciidamo ku sugan gudaha kadibna markii shiiqa uu gudaha madaxtooyada gala waxaa la ii xaqiijiyey in ciidamo ethoobiyan ah oo ku sugnaa gudaha madaxtooyada ay gaarigiisii kala degeen kadibna gaari kale ay ku qaateen waxaa loola dhaqaaqay dhanka garoonka magaalada baydhabo shaati guduud airbort halkaasoo fadhiisinka ugu weyn ee ciidamada ethoobiyaanku ay ka degan yihiin magaalada baydhabo xildhibaano ka tirsan federaalka dowlada soomaaliya kusugan muqdisho kala soo jeeda magaalada baydhabo ayaa u xaqiijiya viyow xariga mukhtaar robow iyo in ciidamo ethoobiyaana xarunta madaxtooyada ay ka kaxaysteen dad ku sugan magaalada baydhabo waxay ii sheegeen in magaalada gudaheeda shaqaaqa ay ka dhacday ee rasaasiska horimaado gudaha magaalada ay ka dhaceen kuwaayo u dhaxeeya taageerayaasha mukhtaar robow cali almansuur iyo ciidamada amniga magaaladu way kala xiran tahay wadada laamiga magaalada waxaa lai sheegay hadda in wax socda aysan jirin dadka ku sugan magaalada gudaheeda waxaa ka muuqato carab badan ilaa iyo haddana wax wara ka soo baxay kursimaha madaxweynaha ee ahna gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulka koonfur galbeed ma jiro oo la xiriirta arrinta dhacda iyo sida wax u dhacan sidoo kalena dadka deegaanka ayaa weli cara ka muuqata caasha waxaa aada u adag isgaarsiinta magaalada baydhabo oo wakti wakti ka dambeeya sii xumaanaya gaar ahaan taleefanada magaaladu maba shaqaynayaan xoogooda waxaana si teelteela dadka lagu heli karaa eeqadka isgaarsiinta internetka oo isaguna aada u liito xilligan marka baydhabo xaalad waxaa ka jirta kacsanaan siyaasadeed oo la xiriirta xariga sheekh mukhtaar robo cali abu mansuur oo muddooyinkii dambe inuu u tartamo xilkaas dooda ay ka taagnaayeen islamarkaana ay wasaaradda amniga hore usoo saartay inuusan u tartami karin balse guddigii doorashada ay siiyeen shahaadada u tartamidda qabashada xilka madaxtinimada aad ayaana maalmihii lasoo dhaaf isha loogu haya caasha arinta baydhabo iyo u tartamidda mukhtaar robow oo mid kamida waayihiisii ahaa ee ku-xogeenkii hogaamiyihii ururka al-shabaab ee soo noqday
aad iyaad umahadsan tahay cabdulqaadir kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo si toos ah ugu jiray khadka taleefonka ee magaalada muqdisho wixii warare dhegeystayaal ka soo kordhaa xariga mukhtaar robo abu mansuur iyo sidoo kale booqashada madaxweynaha dalka eritreya waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga soo socda haddii aan la idmo
qaar ka mid ah ardayda ka baxday dugsiyada magaalada boosaaso ayaa deeq waxbarasho waxay ka heleen jaamacado ku yaalo dalka turkiga ilaa iyo lixdan iyo saddex arday ayaa munaasabad sagotin iyo dardaaran isugu jirta loogu sameeyey boosaaso waxaa warbixinta noo soo diray wariyaheenna yuusuf maxamuud yuusuf ardadan oo deeq waxbarasho ka helay mid ka mid a jaamacadaha ku yaala dalka turkiga ayaa tiradoodu dhammayd lixdan iyo saddex arday oo isugu jiray wiilal iyo gabdho dardaaran loo jeediyey dhallinyaradani wax ka soo baran doona dalka turkiga ayaa waalidiinta iyo weliba macallimiinta dhallinyaradu waxay kula dardaarmeen inay ka fogaadaan falka tahriibta agaasimaha dalladda waxbarashada soomaaliyeed ee f b ns cabdiraxmaan sheekh cumar ayaa ka sheekeeyey sida ay u soo heleen deeqdan waxbarasho oo dhallinyaradan la siiyey sidaasay ku yimaadeen ilaahay noogu fududeeyey imtixaankii boosaas waxaa gashay laba boqoloo arda imtixaan ku gashay hargeysana waxaa imtixaan ku gashay boqol soddon iyo saddex arday magaalada muqdishona waxaa imtixaan ku gashay laba boqol iyo afartan ayaa imtixaan gashay imtixaankooda ayagaa watay boorsooyina ku wateen xataa muqdisho laguma maxaaha soomaaliya dhan laguma daabicin waa imtixaanka ugu horreeyey imtixaan yoos la dhaho annaga markii nagu horraysay waaye imtixaankii way qaadeen isku maalin ayuu ka dhacay saddexda meel usoo baxday arday toddobaatan iyo kow qof ayaa usoo baxday fiisihii toddobaatan iyo kow qof oo fiisihi usoo baxay lixdan iyo saddex ka mid ah waa ardada muxuu ahaa ku gashay imtixaanka boosaaso ee puntland marka sagaashan lixdan iyo saddex ayaa ardada boosaaso imtixaan ku gashay labadii boqol ahayd ayaa muxuu ahaa maanta xafladdeeda meeshaan u joognaa inay baxaan oo insha allah ay baxayaan talaadada soo socota gudoomiyaha dalladda waxbarashada puntland ee ben waxa uu sheegayaa in muhiim ay tahay inay ka faa'iidaystaan dhallinyaradaasi fursadaha waxbarasho ee loo soo helayo in gudaheeda ku imaanayso marka waxyaabahaas oo dhan waxa weya sabur la'aanta keenaysa in sabur la yeesho waxbarasho luqad cusub baad baranaysaan waxa weeyaan ingilish iyo waxa weeyaan turkish ah jawi cusub baad wax ku baranaysaan oo aad u qabow dulqaad baa loo baahan yahay sabur baa loo baahan yahay inuu mar walba qofkii uu markaa fiiriyo dhibkuu u soo mariyo meesha u yimi ayaa loo baahan yahay taana waxa weeyaan waa aad iyo aad arrin aad u wanaagsan tan kale aan raacinayo waxa weeyaan ardadiinnaas iyo dadka haddeer soo baxay yaa sabab u ahaa waa iskuullo yaa sabab u ahaa maamulayaal har iyo habeen soo taagnaa har iyo habeen heer inaad gaartaan idinku taagnaa muraajacadii idinla taagnaa cabdisiciid maxamed oo ka mid ah dhallinyarada deeqdan waxbarasho helay islamarkaana u safri doona dalka turkiga ayaa sheegay in waxbarashada ay soo bartaan dalka ay dib ugu soo celin doonaan waxaanu u aadnay turkiya ma aha inaannu la ashqaraarno horumarka uu waddankaasi gaadhay iyo quruxdiisa una hanqal taagno waddamo kaleeto oo saa ka sii dambeeya laakiin waxaan odhan kari lahaa bixsaanu nahay ama dad ay direen waddankoodu annagoo xitaa qaarkii uu ku baranayo nafaqadooda khaaska ay ku baranayaan waxaanu matalaynaa ummaddayada intaa faraha leeg waxaanu aaminsannahay cilmiga halkaa yaallaa inaannu ku soo qaadan doonno maskaxdayada kunana soo laaban doonno waddankayagii una bedeli doonno wax ka muuqda waddankayagii wuu soo dhaafi doono aabe maxamed maxamuud siciid oo ka mid a waalidiintii mid ka mid a dhallinyaradooda u bixi doona dalka turkiga ayaa dhallinyaradaasi kula dardaarmay inay ka fogaadaan falka tahriibta isagoo sheegay in looga fadhiyo in waxbarashada ay soo bartaan dhallinyarada kale ay uga sii faa'iideeyaan ka codsanayna anigoo ku hadlaya magaca waalidka fursad baa hesheen dal muslimaba waa ka hesheen ummad muslima waa ka hesheen jaamacad muslima waa ka hesheen nasiib baa leedihiin nasiibka aa leedihiin waxaa la rabaa inaad ka faa'iidaysataan dadkana inaa u faa'idaystaan waalidkiina aa u faa'idaystaan waxaa la yidhaahdo tahriib dhibaatay noqotay wax ay idin tarayso ma leh wax ay idiin keenayso ma leh wiilal yaryar baa tihiin waalidkaa diyaaridin ah dalladiibaa diyaaridin ah cid kastaa diyaaridin ah waa laydindaba taagan yahay waa la socotaan inta kale idinku shabcayay hadalka waa ku dheeraaday waxaan hadalka kaga baxayaa waxa weeye dhallinyaroy hana ceebaynina yuusuf maxamuud v o e boosaaso
duhur wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta halkudhageedu yahay dad iyo duur heestanna waxaa ku luqeynaya fanaanka liibaan kijeli
codkii macaana ee liibaanka sheli waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi halka aad weli nagala socotaan waa lanta af soomaaliga ee v o a baahinteeda duhurnimo qaar ka mid ah dhallinyarada adeegsata baraha bulshada sida facebooka iyo twitter-ka ayaa waxay isticmaalaan magacyo ka duwan kuwooda rasmiga ah ee waalidkood ay u bixiyeen warbixin ku saabsan sababta dhallinyarada ay sidaas u yeelayaan waxaa laas caanood nooga soo diray waryaheena cabdikariim olol dhallinyarada ayaa waxay isticmaashaa baraha bulshada ay ku xidhiidho kuwaasoo siyaabo kala duwan u isticmaala qaarkood dhallinyaradaasi ayaa waxa ay sheekowdaa kala sameeyaan dhallinyarada kale dhigooda ee jooga deegaanada ay ku sugan yihiin qaarkoodna waxay xidhiir kala sameeyaan kuwa meelo fogfog jooga baraha bulshada gaar ahaan facebook ayaa wuxuu yahay mid si weyn u sahlaya dhallinyaradu inay isdhexgal sameeyaan inkastoo dadka qaarkii ay si weyn uga hadlayaan magacyada kala duwan ee dhallinyaradu ay ku qortaan kuwaasoo ka guura magacyaday hore u lahaayeen shayme maxamed warsame oo ka mida ururada bulshada ayaa sharaxaad ka bixinaysa balqaabka facebook ay u isticmaasho runtii horta baraha bulshadu khaasatan facebook wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan wuxuuna leeyahay khasaaro badan faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid a in bulshada ama dhalinyaradu dhalinyaradu ay isku bartaan dhalinyaro kala gobol joogta ama kala runtii wadan joogta faa'iido darada ay leeyihiin waxaaba ka mid a sidii in maxaanku sheegay qofkii uu kula soo xiriiro shaqsi kale kaba soo qaad inantii facebook iyadoo isticmaalaysa waxaa la soo xidhiirinaya magac weyn magac inan yar baa ugu qoran laakiinse isagu waa nin weyn hadduu doono sawir inan yar buu usoo diri karaa halkaas bay hadhow kale kaa noqonayaan qofkii waxaan aragnay hablo badan oo magacoodii bedelay wiilal badan oo magaca kale ku qortay sababahaasoo kale maxay tahayna facebook oo kale in magacii qofkii waalidkii u bixiyay ama qofka weynu ku yaqaanay uu iska bedelo hadba sida uu magac uu jeclaysanayo ama magaciisii uu isleeyahay magacani waa yaro daciifo magac kale ulabax iskula bax oo magac kale iskula baxo jaamac cali yuusuf oo isaguna ka mid a dhallinyarada isticmaasha facebooka waxyaabaha ay ugu jecelyihiin maxaa ka mid a marka dhanka wiilasha la eego isticmaallo kala duwan qofba qofba ujeedda ayuu isticmaalaa qof wuxuu isticmaalaa inuu dadka kaga ciyaaro qof wuxuu isticmaalaa inuu asxaabtiisa iyo wixiisa ku isticmaalo qofba si ayuu isticmaalaa markaa marka la eego isbarbardhigga gabdhaha iyo hablaha iyo inamada marka laga hadlayo inamada qayb ayaa waxay u isticmaalaan inay wax camal ku shukaansadaan oo gabdhaha kale kula xidhiidhaan magacyadooda bedelaanoo magacii loo yaqaanay camal inana isku dhacaan oo kale magacan kii ahayn buu mid kale intuu soo samaysto ayuu kala xidhiidhayaa si ay inan kale isaga dhigo sawiraan kii ahayn buu isticmaalayaa sidoo kale habluhuna sidaasoo kale ayay iyaguna u isticmaalaan oo ay ay u bedelaan magaca dhowr waxaa laga yaaba qofka inuu leeya ilaa saddex facebook afar facebook qaar bay nolol maalmeedkooda ka mid noqdeen oo ay camal cashadii iyo quraacda iyo qadadii uga mid yahay oo timekii gelaya oo sidaa baraha bulshada ugu xidhan sawir soo dhigaya u isticmaalaya sheekooyinka had iyo sheer ay dhalinyaradu jecel yihiin ee baraha bulshada iyo facebooka gaar ahaan ay ku baahiyaan maxay tahay way kala duwan yihin horta marka la eego sheekooyinka qaar inamada qayb waxaa laga yabaa inay isboortiga xiiseeyaan oo isboorti ahaan ay dhigaan kuwa ay taageeraan timaamka waxaa kaga sheekeeyaan qaar waxaa laga yaabaa inay qof dad kale ay ka been abuurtaan qofaan lagaba yaaba inuu mehersaday ama guursan ay soo dhigaan hebel baa maanta wuxuu sameeyey meherkiisaan soo dhigaya arrintaasina ay been tahay oo ay ay ku madax goosanayaan qofka ama lagaga sheegaya war kale lagaga gudbinaya weeye dhallinyarada oo kale gaar ahaan wiilasha waxaa laleeyahay qaar baa waxay la baxaan magacyada gabdhahoo kale qaar baa waxay samaystaan akoonno kale bal ka waran taasoo kale aniga horta way jirtaa arrintaasiyo dee way jirtaayoo dad badan baad arkaysaa rag badan oo magacyo dumar isticmaalaya iyagoo dhowr nooc u isticmaalayo inay mid saaxiibkiiyo ku ciyaaro inuu mid nin kale ku shukaansado oo camal gabadh isaga dhigo inay iskuba dhibaateeyeen badana waxaa laleeyahay guurka oo kale marka la arka hiblaayo lasoo dhigay facebook oo la guursaday tuwan la arkaa gabadh hadda shaksi ama inan baaba soo dhigay ama inan saaxiibadeeda hebla comison farxadeedii arooskeedii waxaanse ka jirin iyada ama aan guur u jirin runtii ama deg deg ay ku ahaato kaba soo qaad inan hadduu doono maanta inan ay isbartaan majority hadda dadka dabadda jira ay habluhu xiiseeyaan si social media intay kala hadlaan isla markiiba ay isku bartaan markiina inankii islaho inantii dee markan yaan lagaa qaadina ila wax si fudud aad ku baratay isla markiiba uu guur soo bandhigo isla markiiba uu saa ku guursado inanta saaxiibadeedna is leedahay markasta dee saaxiibada aysan dadka qaarkoodna aysan jeclaysan in social mediaha lasoo dhigo ama arooskooda ama comisoontooda ilaa mi one second ka hadho laakiin dadka qaarkood baan jeclaysan comisoonta ama farxadooda lasoo dhigo social mediaha qaybtoodna ay kula macaamileen si ay usoo dhigi lahaayeen qof heblo arooskeedii iyo hebel arooskiisii oo keliya sheekooyinka idinku qosolka badanaad facebook iyo baraha bulshada aad ku aragtay maxaa ka mid ah aniga haddaan kuu sheego hal hal dhibaato hal arrinoo yar unbaa fudud baa iga soo martay waxaa iga soo martay inaan islaan aan daris ahaynoo aan dee islaan caadiyo marwe u aqaanay oo la qabo oo reer looxaas oo facebooka isticmaasha ayaan galab galabadii ka mid a ayaan ku darsaday inan baan moodayo sawir inaneed iyo wax noocaasa u saaran anna sawirkayga caadiga ahayd iyaduba igu taqaanaan dheeli isku arki jiray baa u saaran marka waan la hadlay oo see tahay oo adigu hadalkii unbaa ku badiyay oo dee inan baan siyaasfukaasita inan baan adigu cumli u haystay waana islaantii jacarkayga dariska hay-eedda igu tahda maalin dheli kadib adigu markii adigu muddo aan waday waday adigu igmay qabanin markiiba adigu way sii daysay muddo muddo baa hadalkii socday kadib unbaan ay markii dambe igu timi wardee eedo maada xishoonayba xaafadii baad iska soo gelaysaa dariskii marka aniga halkaa arrin baa arrinta ahaa sawirkaas ayaan aaminay oo dee sawir xaafadda iyo dariskii aagaan ku ogaa midna maahe waa sawir ayadu isticmaashay lagaba yaaba inay baraha bulshada intaa lasoo dhigay intay kala soo degtay ayaa iyadu saaratay shayba ka war waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee baraha bulshada dhalinyaradu ay kala kulanto ama lagaaga sheekeeyo ama aada si weyn aada ugu aragtaan maxaa ka mid ah waxaa la dhahaa habluhu sideedaba de sharaftooda way ilaashadaan marka inan baa wuxuu kusoo qoranayaa inantii saas ahayd ama inantii hebla buu kusoo qoranayaa kadibna wuxuu soo dhigayaa guurdoon baanahay lambarkayga igala soo xidhiidha facebooka waxaanahay gabadh guurdoona intaasaan jiraa midabkaygu waa nooca si degdega baan doonaya in lay guursado waxaan la yaabo majority oo runtii aniga iga yaabiyey taas ayaa ugu weyn
waa hagaaga warbixintaasi halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington oo ku saabsaneyd qaar ka mida dhalinyada adeegsada baraha bulshada facebook iyo twitter-ka oo magacyo kala duwan isticmaala waxaana soo jeedinaya waryaheena cabdikariim olol haatanna xubintii ciyaaraha waxaa noo soo jeedinaya nuur xasan nuur buqaari
mahadsanidaan durey dhegaystayaal wararka ciyaaraha waxaanu ku bilaabi doonaa koobka horyaalada yurub oo xalay wareegiisii koowaad lasoo gebagabeeyey ciyaartii ugu xiisaha badnayd waxa ay dhex martay kooxaha ix iyo bayer munif oo ka wada tirsan gruupka e labadan koox ayaa ku dagaalamayay kaalinta koowaad ee gruupkan waxaana ciyaartan ay kusoo gabagabowday barbardhac saddex gool iyo saddex gool ah halkaas waxaa la iska dheliyay lix gool bayan ayaa goolka la hormartay daqiiqadii saddex iyo tobanaad waxaana u dhaliyay ciyaaryahan robert lawendaweski laakiin waxaa u barbareeyay kooxda ayakis ciyaaryahan duushaan tajid daqiiqadii lixdan iyo koowaad ee qaybtii labaad ee ciyaarta waxyar kadibna waxaa garsoorihii ciyaarta uu garoonka ka saaray laba laacib oo midna uu u ciyaaro bayan munika kalena uu u safto kooxda aix ciyaaryahan maximilian wuba oo u safta kooxda aix ayaa daqiiqadii toddobiyo lixdanaad garoonka laga saaray kadib markii uu qalad ku kacay thomas muller oo isna bayer weerarka uga ciyaara ayaa kaarka casaanka ah loo taagay daqiiqadii labaiyo siddeetanaad waxaa kooxda aix ciyaarta laba gool iyo gool uga dhigay ciyaaryahan duushaan tejid mar kale markii rigoore loo dhigay uu gool u bedelay sidaasi si la mid ah waxaa rigoore u keenay daqiiqadii siddeetan iyo toddobaad ee ciyaarta ciyaaryahan robert lawendaweski ciyaarta oo wax yar ka dhimanna laba gool ayay kala dhaliyeen labada kooxood kingsley cuman oo u ciyaara kooxda bayan ayaa saddex gool iyo laba gool ciyaarta ka dhigay oo waxa ay bayan u dhoweyd inay badiso laakiin ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara ee nicolas taglifaco ayaa gool iska dhaliyey waxaana ciyaarta sidaas ay kusoo gabagabowday saddex gool iyo laba gool saddex gool iyo saddex gool aan idhaahda ee waxaana kaalinta koowaad ee gruubkan kusoo baxday kooxda bayan munik oo leh afar iyo toban dhibic aykas ayaa ku xigta oo leh labaiyo toban dhibcood waxaa sidoo kale isla gruubkan ciyaar ay shalay dhex martay kooxaha benfica iyo a e k athens ay hal gool iyo eber guusha ku raacday kooxda benfica benfica waxa ay kusoo baxday kaalinta saddexaad hase yeeshee uma gudbi doonto oo tartanka waa ay ka hartay wareega lix iyo tobanka ayayna ciyaari doonin balse waxa ay fursad u heli kartaa inay ka ciyaarto tartanka labaad ee yurub ee yuruba league ciyaarihii kale gruubka f kooxda manchester city ayaa laba gool iyo gool kaga badisay kooxda hoffenheim ee dalka jarmalka waxaana labada goolba u dheliyay ciyaaryahan leroy sen oo weerarka uga ciyaaro kooxda manchester city shakta donestic iyo leon gool iyo gool ayay ku kala baxeen gruubkaasi waxaa ka soo baxay kooxaha manchester city iyo leon gruubka g real madrid ayaa waxaa ka badisay kooxda c s k ee moscow ee dalka rushiya oo real gurigeeda ayaa saddex gool iyo eber loogaga badiyey roma waxaa ka badisay victoria blazon inkastoo labada koox real iyo roma laga badiyey haddana iyaga ayaa u gudbay wareega lix iyo tobanka ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta manchester united waxaa ka badisay valencia ciyaar ka dhacday dalka spain shalay juventus ayaa iyana waxaa laba gool iyo laba iyo gool uga badisay kooxda young boys manchester laba gool iyo gool ayaa loogaga badiyey gruubkaas h waxaa u gudba wareega lix iyo tobanka juventus iyo manchester united kooxaha valenzi iyo young boysna waa ay ka hareen dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari iyo wararkii ugu dambeeyey dhinaca ciyaaraha ayaad la socoteen haatana mar kale aan dib u milicsano heesaha dabacsan ee barnaamijka idinku talagalay sirta caashaq heesta halkudhageedu yahay ayaanu idiin soo qabanaynaa waxaana ku luuqeynaya fanaanka sir maxamuud cumar
sirta caashiq ah ay wadajir uu ku luqeynayay seer maxamuud cumar waxa ay ugu dambeysay idaacadda duurme ay wadajirda kugu soo jeedinayaan caashi ibraahim aadan caashucuud iyo anigoo ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo